halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo bogga internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco toddoba-iyo tobanka bisha juulaay ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo halka washington ay ka tahay koob iyo tobankii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah maamul goboleedka galmudug oo faahfaahin ka bixiyey shaqaaqo ka dhalatay hub lagu dagaalamay oo qaarkii gacantana u galay dad shacab ah gobolka galgudud dee dhacdo la yaab lahaa meesha ka dhacday oo mas-uuliyad darro ah dad shacabana hubku gacanta u galay shacab dee hub gacanta u galayna waxa weye dhib mas-uuliyad daradiisuu leeyahay dhibaatadiisuu leeyahay wax kastaa ka imaan kara baaritaankeenii iyo shaqadeenniina waa wadnaa haddii aan laydmo cid kastoo lagu helo arrintaasna dee cadaaladdaa la horkeeni doonaa haddii aan laydmo
waxaad sidoo kale maqli doontaan kalluunyari laga dareemay suuqyada puntland qaybaha dambena waxaan idinkugu haynaa guucuskade roob dalsan ceeliinoogu weli degin cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo ururta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saare
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka in ka badan lixdan qof oo falastiiniyiin ah oo ay ku jireen dumar iyo carruur yaryara ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay duqayn ay ciidamada israa'iil talaadadii shalay ilaa iyo xalay saqdii dhexe ay ku beegsanayeen koonfurta iyo bartamaha khaza meelaha iyo ciidanka israa'iil gantaalada ku garaaceen ayaa waxaa ka mid ahayd goobo ay israa'iil u astaysay dhul zoon oo nabad ah oo dadka barakaca ah ay ku nabadgeli karaan duqeyntii ugu dhimashada badnayd ayaa talaadadii shalay ka dhacday wadada weyn ee dhex marta suuqa magaalada khanyunis gaar ahaan xaafadda mawasi saraakiisha isbitaalka naasir ee khanyunis ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi lagu dilay ilaa toddoba-iyo toban qof duqeymo kale oo isniintii iyo talaadadii ay israa'iil ku garaacday xerooyinka qaxootiga ee nusayraad iyo zaweyda ee bartamaha khaza ayaa la xaqiijiyey in ugu yaraan afar iyo labaatan qof lagu dilay saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka al aqsa ayaa sheegay in degmada deyralbalax dadka lagu dilay ay ku jireen toban haween ah iyo afar caruur ah degmada rafax ee koonfurta khaza halkaas oo ay ciidanka israa'iil dagaalka ka wadeen tan iyo mey ayaa la xaqiijiyey in shan falastiiniyiin ah lagu dilay kadib duqeyn cirka ah oo ay ciidamada israa'iil ku beegsadeen guri ay dadkaasi ku noolaayeen israa'iil ayaa maalmihii lasoo dhaafay sare u qaaday weerarada cirka ah oo ay ku beegsanayso xaafadaha dadka rayidka ah milatariga israa'iil ayaa sheegay in ay ku daba jiraan saraakiisha xamaas hase yeeshee xamaas ayaa sheegtay in duqeymaha aanan kala go-a lahayn ay israa'iil ka wado khaza ay uga gol leedahay inay ku fashiliso wadahadallada xabad joojinta ee ay garwadeynta ka yihiin maraykanka iyo qaar ka mid ah dowladaha carabta dalka kenya talaadadii shalay waxaa mar kale dib u bilowday banaanbaxyada ka dhanka ah dowladda kuwaas oo ka dhacay magaalooyin dhowr ah degmada kitangela ee nawaaxiga koofureed ee magaalada nairobi booliska ayaa si xiriir ah rasaas ugu riday jihada boqolaal qof oo mudaharaadayay sida uu xaqiijiyey wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee reuters dadka qaar ayaa iyaguna dhagxaan ku tuurayay booliska halka kuwo kalena ay gubayeen taayaro wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku warantay in deegaanka kitangala lagu dilay qof ka mid ahaa dadkii mudaharaadka dhigayay hase yeeshee booliska oo arrintaasi wax laga weydiiyey ayaanan bixin wax jawaab ah banaanbaxyada oo ay horboodayeen dhallinyaro ayaa markii hore ku bilowday si nabad ah balse markii dambe isu bedelay rabshado sida ay xaqiijiyeen dad goobjoog ah dadka banaanbaxyada dhigaya ayaa ruuxaya calanka kenya kuna qaylinayay ruuto ha baxo meelaha kale ee ay isku dhacyada booliska iyo kooxaha mudaharaadka dhigaya ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ahaa bartamaha nairobi halkaas oo ay ciidanka booliska adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa wariyayaasha ayaa sheegay in dhowr qof lagu dhaawacay iska hor imaadyada booliska iyo banaanbaxayaasha ee magaalada nairobi banaanbaxyo kuwani la mid ah oo kenya ka dhacay bishii hore ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan konton qof halka ay ku dhaawacmeen boqolaal kale dibadbaxyadii shalay ayaa imanaya saddex toddobaad kadib markii uu madaxweynaha kenya william ruuto uu lix iyo labaatankii juun ka laabtay qorshihiisii canshuur kordhinta qaran dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qeybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halkaaad nagala socotaan waa voice of america washington aan ku bilowna ee maamul goboleedka galmudug ayaa salaasadii shalay si rasmi ah uga hadlay shaqaaqada ka dhalatay hub iyo saanad militari oo la isku qabsaday waxaana ka dhashay gacanka hadal ay dad ku dhinteen dhacdadan ayaa ka dhacday deegaanka shiilamadow ee gobolka galguduud war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda amniga gudaha ee galmudug ayaa lagu sheegay in ay si dhow ula socotay dhaqdhaqaaqa hubka laga soo tahriibiyey dhinaca etoobiya ee ku socday waqooyiga galmudug waanirahdee waqooyiga galgaduud waxay kaloo sheegtay in ay wadaan baaritaan arrintani ku aadan haddaba wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin masaaq ayaa arrintani ka wareystay wasiirka amniga galmudug maxamed aadan gaboobe
walaalo waa mahadsan tahay saxoo shalay dee dhacdo la yaab lahaa meesha ka dhacday oo mas-uuliyad darro ah dad shacabana hubku gacanta u galay shacab dee hub gacanta u galayna waxa weye dhib mas-uuliyad darradiisu leeyahay dhibaatadiisu leeyahay wax kastaa ka imaan kara baaritaankeenii iyo shaqadeeniina waa wadnaa haddii aan la idmo cid kastoo lagu helo arrintaasna dee cadaaladdaa la horkeeni doonaa haddii aan la idmo haddana waxa weye shaqadu waa noo socotaa
hubka intii uusan gacanta shacabka gelin waxaa jira isku dhac ciidamada nabad sugidda qaybtooda galmudug iyo maleeshiyaad hubaysan ku dhex maray duleedka cagudawaaq wuxuu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh bal dhacdadaa khasaarihii ka dhashay haddaad nala wadaagtid
ciidanka markay gaadiidkan sharci darrada lagu soo lagu soo xoray sharci darrada ay la soo wareegeen ay lasoo dhaqaaqeen ayaa waxa weye shacabka waxaa kolley gaar xog micnaha ah in hub meeshan uu saaran yahay si kalena loogu maaragtay profication loogu sameeyey arrintaasa waxaa keentay in shacab qamaamahaya ay maaragtay ay gaadiidkii ay la wareegeen oo meeshii ay hubkii ku dhaceen maleeshiyaad fara badan oo waxa weye muxuu ahaa shacab kasoo horreeyo ayaguna dagaalkaas dagaal ku sameeyey ciidamadii nabad sugidda oo halkaasna khasaare uu ka dhacay ilaa sideed qof dad ku dhow muxuu ahay ilaa sodomeeyana dhaawacii dhimasho ay isugu jiraan marka waxay ahayd arrin dee muxuu ahaa la dhihi karo waa dhibaato yani soo siyaaday oo keentay khasaare xoog leh halkaasna markii ciidamadu arkeen in dhibaatadan ay xoogeysan rabto oo shacab badan ay kasoo yaacayaan oo waxa weeye shacab xabad koritaankiisuna aaday udhib badan tahay ciidamadu markay arkeen maleeshiyaad keliya inaysa ahayn shacab badan uu ordahayo iyaguna waxaway dhinacay oga baxeen in khasa si khasaarada loo yareeyo
sida lagu baahiyey baraha bulshada sawiro laga qaaday hubka degmada cabudwaq la geeyey hubku aada buu u fara badnaa ma jirtaa cid aad ku tuhmaysaan in hubka sida sharci darrada ah loo soo geliyey ay lahayd ama u socday qaacido waxaa jirta la yidhahda almutaham beriya xataa tusbit tuhmato macnaha qofka mutahamka dembi male ilaa dembiga lagu caddeeyo marka waxa waxyaabaha baaritaanka aan wadno tuhma ma shaqayso baaritaanka markii uu dhamaado markaas baa la dhihi doonaa hebel baa dembiilaha oo arrintaas ku lug leh laakiin hadda de ciidan la hubin iyo war ku turkiteen cidna cidna micnaha laguma maaragtay dhihi karo hebel baa arrintaas ka dambeeyey waxay u baahan tahay war dowlo oo ah la hubo oo cad inuu soo baxo taasna wuu soo bixi doonaa haddii aan la idmo qofka dambiilahana waa lagu caddayn doonaa dembigiisa qiyaas ahaan hubkaa tiradiisa cadad ahaan inta uu la ekaa wasiir ma hesheen xogtooda hubka inta si guud aan kaga ognahay laba gaari midna rasaa saaran tahay midna qorya saaran yihiin intaasun baa horta hore xaqiiqada rasmiga aan ka haynaa laakiin de waa hub shacab gacantiisa galaya documentigiisana maha weli maan helin oo waa wadnaa inaan helno waa waxaan ka shaqaynayno haddii aan la idmo si loo ogaado cidda rasmigaha iskale hadda tiro hebel baa intaa qaatay hebel baa intaa qaatay ma ay jirtee shayga inta la gaariga lasoo kaxeeyey meel laguma dejinay meel baadiyaabaa qof kasta wuxuu qaadan kara ka qaatay marka tiradiisa rasmiga ah wax aan macnaha hadda ka hadli karo ama aan sheegi karo maaha balse gaarina gaarina rosaas waa saarnayd gaarina waxaa saarnaa qoryaa saarnaa intaas wey intaan xogta helnay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga galmudug maxamed aadan gaboobe waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o e da ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalim isxaaq haatanna boosaaso kalluumaysatada iyo ganacsatada ka shaqeeya adeega kalluunka ama malaayiga ee magaalada boosaaso ayaa ka walaacsan kalluun yari maalmahan ka jirtay xeebaha gobolka bari kalluumaysatada ayaa arrintan ku macneeyey xaalufin ay kalluumaysato ajnebi ah ka wadaan xeebaha badda cas ee soomaaliya warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf
kalluumaysatada ka jallaabatay xeebaha puntland gaar ahaan gobolka bari iyo weliba kuwa ka ganacsada ayaa ka cabanaya kalluun yari xoogan oo hadda ka jirta xeebaha iyadoo kalluumaysataduna ay sheegayaan in xaaluf lagu hayo xeebaha ay ka dambeysay in kalluunyaro ay ka dhacdo inta badan kalluunka laga soo jallaabo xeebaha magaalada boosaaso ayaa loo iibgeyn jiray suuqyada kala duwan ilaa iyo gobolada puntland maxamed siciid jaamac oo ka mid a iskaashatada kalluumaysatada boosaaso ayaa sheegay in kalluunyaradani ay sababtay maraakiib jariif oo badda taagan kuwaasoo wata qalab casri ah oo lagu jallaabo kalluunka marka waxyaabaha sababeeyey waxaa ka mid ah kalluumada xilliga xagaaga ah la gaadi jiray oo fiilanta lagu qabsan jiray dee isbaaraaba loo dhigtay intuusan maaragtay wakhtigiisiina gaarin baa isbaara loo dhigtay marka saasaa waxay keentay in kalluunkii yaraado dadkii ka shaqaysan jirana ay u fadhiyaan shaqola'aan dadkii dee cunnadii iyo wixii la heli lahaa ee magaalooyinkiina ay noqdaan in markaa kalluunkii la waayeba la cuni lahaa way ilaa intee beri sidaan suuqa cidlo u yahay oo kalluunku aad u yaryahay ama la weysan yahay wakhti dheer buu u yahay marba mar ka dambeeya waa sii adkaanaysaa wakhti dheer buu u yahay xilligaan aynu ku jirno kalluunka shabaagta ma shaqayn jirin waxaa shaqeeya kalluun lagu jirib lagu qabto oo shaayad nooc qaab loo qabto shaayadda la yidhaahdo oo jirib lagu qabto kalluunkaasaa la heli jiro oo gaadiidka yararkaahay keeni jireen xilligaan dabayshan dhacayso xagaaga oo kale isagiina waxa weeye muddoba lama hayo waxaana sababaynaya dee wixii kalluunku waa issoo raacaa waa sida naqa oo kale weeye meesha marka dee markii lagu laayey oo lagu qabtay hal mar sariiq la gelinayo gebigiisaba oo la gelinayo dee wax innagu waxa laga yaabaa hal shay maalin intuu qabto inaanu bil iyo ka shaqaysanno meesha kalluunka soo gala dhul kalluunka soo geli jiray oo gohooyinka ahaa baa lagu weeraray qalab baasaa lagu wareejinayaa matooro dheereeya shan iyo toddobaatan khayl aan wax kalluun la yidhaahdo haddaa istiraad hadda caydi ka doono caydi ka helimays badi waxaana sababaynaya waxyaabaha loo adeegsanaya marka waxay ii sheegtay inay jiraan kalluumaysato sharci darro ah oo ay ka mid yihiin iiraan iyo yeman oo kalluunkii dhiganaya shabaagyo casri ah oo ka duwan midda aad kalluumaysatada magaalada boosaaso ay dhigtaan maxaa maxaa taas ku caddaynaysaa waa wax jiroo waadaxoo la wada ogyahay weye wax qarsoonna maaha dadku baddaan ka wada shaqaynaa badibaa sawirradoodii baa la hayaa iyagoo qabanaya baa la hayaa maaragtay qaabkay u qabanayaan baa la hayaa wax qarsoon iyadu ma ah hadda waxaa jira kalluun yar oo fara ku tirisa oo dhallinyarada ka shaqaysa ay jarjarayaan kalluunkaas noocyadiisa kala duwan xaggee laga soo helay kalluunkaa waxaa laga soo qabtay raasa casayr bareerada caluula intay u sokayso baa laga keenay shayga isagoo lacag badan kharash badda u qaadanaya baraf buu qaadanayaa shidaal naaftuu qaadanayaa adeeg iyo raashin buu qaadanaya muddo toban labiyo toban saddexiyo toban afariyo toban bay maqnaanayaan misena iyagoo aan isdabooli karin bay soo noqonayaan oo wixii maaragtay aan isku dabooli karin waxay keenaan oo kharashka ka daberi karin qadan abokar jaamac oo ka mid ah haweenka ganacsatada kalluunka islamarkaana kalluunka u iibgeeya gobollada qaar ee puntland ayaa sheegtay in kalluun la'aantan ka jirta boosaaso ay dareemeen gobollada kale ee puntland iyadoona madaxda puntland ugu baaqday inay wax ka qabato jariifka ka jira xeebaha puntland maxaan qabanay dee waan dhimaanaa waana noqonnaa waa dhimaanaa waa noqonnaa wax allaaliya waxaan qabanaynaa oo kaleta ma jirto halkaasaa naga shaqada iyadu ahayn waana ku qasbanaa inaan dhimmaano intaan olan waxbaa ini dhaafaaya gaadiidkiioo faaruqaana noo soo noqda ilaa iyo gaalkacyo ilaa baran ilaa maxay hayteen meesha la yidhaahdo intaasoo dhan ergaabo intaasoo dhan baa loo rari jira waxaan rarnaa qallaylankee ma jirto kayd ma leh ankee dadku hadday kayd hayaan kaydkay ku baxsadaan wax noo kaydsanaan haysanaana ma jirto saasaa loo dhawaaqaya maxay tahay meheradii ilaa ceergaabo ilaa gaalkacyo ilaa garoowe ilaa qardho carmo laag baa ugu dhow maxay tahay intaan onagu u dhoofino wax allaale waxaan u haynaana ma jirto kadina waxay ku wada xiran yihiin baddaa iyo khayraadka ka soo baxa wax allaale wax imaanayaana ma jirto gaadiidkii keenayeen marka de waa alxamdulilah wix ilaahay keena kalluun yaryar baa yimi maxaa adiga eh, ka qaadaysaa oo macaamiishaadii gobollada geenaysaa ee kalluumada hadda yaala oo aad ku yar kalluumadu isma bixinayaan ka shidaalka wada ee qiimaha maxay tahay lagu gadaayaa ka dabiri maayo maxay tahay shidaalkiisii iyo qarashku soo galay annagu haddaan qaadano naga dabiri maayo waxaan gelinay oo maxay tahay een, ahaa maxay tahay qalliinkii iyo cashuurtii iyo maxay tahay barafkii isma bixin karo wax meeshii igu xirnayda waxaan radaa waxma maayo maxaan hayaa iyaguna waxay leeyihin khasaaraan kusugna maalin walba raashinki waa daadina haddayaan kalluun helin iyaguna raashinki waa daadinaya khasaaray ku sugan yihin dadka cuni jiray dee waxa weeye wax la waaye geelow ninkii waalan ba u duday maxaa la samaynaya waa dee waxa weeye ilaahay irsaaqadiisa weeye marka ilaahay noo irmaanayo ilaahay cadowga jiriifa ee nooga qabta alxamdulilahi rabbilcaalamiin markaasay sideeda kusoo noqonaysa dhinaca kale cabdulaahi maxamed shire oo ka mid a dhallinyarada ka shaqaysa kalluunka ayaa sheegay in shaqola-aan xooggan ay soo wajahday isagoona sheegay in kalluunka qaadistiisa uu ku tiirsanaa si uu dhaqaale uga helo maalmahan shaqa ma jirto horta meesha shaqa ma jirto dekaluunaan jirto wax shaqa maa qabo hadda hasaa mulibisanahay guryahii baan toos u aadaya hadda marka madaxweynahan waxaa ga codsaynaa jariifka oo badda qashinka ku shubaya oo baddayni baabi'iyey annaga baddayna waa ku noqonaynaa muwaatiniin baan nahay marka laga yimaado eh, shaqooyinka gaarigacanka ee kalluunka ka qaada suuqa kalluunka magaalada geeya shaqo kale oo aad ku bedelan karta ma jidha anuu bad iyo iyo gaargacan waxaan maaqaan anugu isku soo wada dawbo kalluunyaradan ka jidha boosaaso ayaa saamaysay goobaha laga cunteeyo ee maqaaxiyaha magaalada kuwaasoo intooda badan ku tiirsanaa iibkiisa dadkuna waxay ahaayeen kuwo mar kasta ku cuna cunnada yuusuf maxamed v o e boosaaso
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a daraasado lagu sameeyey jaaliyadaha ku nool dalka netherlands ayaa lagu ogaaday in soomaalidu ay ka mid tahay dadka ugu badan ee ku tiirsan cayrta ama gunooyinka ay bixiso dowladda holland samatar geedi oo madax u ah mashruuc daraasad sameeye kana ah- kana mid ah cilmibaadhe ka tirsan hay-adda librin ayaa wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo dalka holland howlo shaqo u joogay kula kulmay magaalada utrich oo ay hay-addaasi xarun ku leedahay marka hore samater waxa uu ka hadlayaa cidda ay cilmi baarista u sameeyaan wallaahi aad bay u ballaarantay cabdow laakiin waxaad immika tusaalayaal haddaan ku taataabto bolicy badan ayay sameeyaan dee dowladaha iyo deegaamadu bolisiga intaanay samayn marka hore kow waa in horta dee la ogaado wi- wixii waa dee inuu cilmi ku salaysnaado si marka fiican waa in dadkii bolisiga loo sameynayey iyo ka laftigoogii waxaa loo baahan yahay in su-aalaad la weydiiyo la ogaado waxay ku nool yihiin siday u nool yihiin waxay doonayaan xaggay ku socdaan xaggay ka socdaan waxyaabahaasoo dhan baan anagu markaa u soo ururinaa xogtooda haddii nalaga codsadana aanu ka siinaa talo Wa- waa hagaag marka marka aad cilmi baaris samaysaan ee aad daraasad eh, soo samaysaan eh, tusaale ahaan eh, dowladda netherland oo kale haddii ay noqoto iminka waxaynu ka warhaynaa in ay ku soo bateen eh, dee dowladda eh, xisbigan eh, midigta fog daraasaadna eh, waad ka samayseen arrinta marka maxay ka qaban doonaan baad is leedahay haddaan iminka cabdow tusaale ku siiyo eh, iminkaanu cilmi baadhis soo afjarnay eh, xagaaga kadib lasoo bandhigi doono cilmi baadhkaasi wuxuu ku saabsanaa shaqaalaha dowladda u shaqeeya ee ka tirsan jaaliyadaha laga tirada badan yahay ama Mhm.
dadka ho- Soo hore ku galootiga cusub ah. Mhm.
Ah, si- in ay la cunsuradeeyo iyo inay si caadiya oo ah, de- dadka kaloo eh, dha- dha- dadka holan u dhashoo kale lamida loola dhaqmo ayaanu iminka eh, soo afjarnay walahi xaggaasi wax yaabo badan oo xanuun badan baa ka- ka soo baxay oo ka ka- ka mid tahay dee in dadka laga tilada ama dadka jaalidaha kasoo jeeda laga tilada badan yahay Mhm.
inay dhiba weli dhibaato weyn ay ku hayso si- dowladda xitaa kuwii u shaqaynaya waa tahay marka adu waxyaabahaasoo kale eh, ayaanu de anagu baadhnaa marka imika wasaaradda naga soo codsatay dee waxay u soo codsatay waxay doonayaan inay hawshaa wax ka qabtaan Waa oo tahay.
iyagiibaa shaqaale Mhm.
u baahan waxa imika eh, yar sidii eh, ama waxa adkaatayba de sidii shaqaale loo heli lahaa marka waxay u baahan yihiin inay dad dad badan soo xaraystaan oo Waa- ama ajnabi Mhm.
ha ahaadaan ama yaanay ahaane shaqaalay Waa- u baahan yihiin Eh, waa tahay marka samatrow eh, waxaa laga yaabaa in dad badan aanay fahan eh, weyn aanay u haysan Eh, inagu eh, ma odranayno eh, dow- hay-adaha dowladda eh, eh, netherland waa cunsuriyiin amaba maaha laakiin haddii ay cunsuriyadi jirto haddii ay ka dim- ka timaado dhinaca hay-adaha dowladda iyo ta shacabka ka timaada yamaa u xun bulshooyinka laga tirada badan yahay wallahi de anuusan u arko labaduba waa way- wa aad bay ugu adag tahay qofka ay cunsuriyadaasi ku dhacayso Eh, haddii ay noqoto eh, xagga bulshada hadday kaga timaado waxay u ba- sharci baa loo baahan yahay kala saara ooy dib ugu noqon karaan oo dee wax ka wax ka qaban kara ama difaaci kara sharcigaana dowladdii ayaa ad dadkii ilaalin lahaa ee wax ka qaban lahaa Mhm.
marka haddii dowladdii sharciyadii eh, loogu talagalay inay xuquuqda dadka laga talada badan yahay ilaaliyaan Mhm.
aanay si fiican uga shaqaysiin ama aanay uga warhayn dee taasina dhibaataday leedaho laba koone ayay kaga imanaysaa markaas ayay ka dhigan tahay dhowaan waxaad ii sheegtay eh, markii aynu sheekaysan inaad inaad daraasad iyo cilmi baaris eh, ku samayseen jaaliyadaha ay ukraine iyo soomaalidu ka mid tahay idinka oo eh, si guud eh, jaaliyadaha u sameeya ukraine dal- dadka ka yimid dalka way ku cusub yihiin eh, dagaalkii ruushka kadib Ma- ma wax- miyaad wax nooga sheegi kartaa waxyaabahaad ka ogaateen labadaa jaaliyadood ta ukraine imika imikumaanu soo dhamay oo soo afjarnay Mhm.
weli de kumaan kun qof oo ukraine dadka ka yimid ee imika holan ku noola ayaa waraysi aanu la yeelanay Mhm.
dayta badan badan baanu soo ururinoo imika ay, eh, weli eh, lagu Xog- jiro xog- ay, xog badan ah, xog badan baanu soo ururinoo imika weli lagu jiro eh, qoraaladeedii iyo sidii loo kala saari lahaa marka wax badan kama sheegi karo waa tahay soomaalida iyada ka warran maadaama ay soomaalidu dee in muddo aad dalkan deganayd sidee ah Ah, loo soomaalida sida loo arko horta kow soomaalida sida loo tirakooba waa aad bay u adag tahay oo ilaa dowladda dhashka xitaa ka cabata Mhm.
Eh, laakiin haddii qiyaas ahaan imika waxaa lagu qiyaasaa ilaa koob iyo afartan kun oo qof inay ku nool yihiin dalka Holland labadii kun Labadii iyo kun.
shan iyo tobankii cilmi baadhis la sameeyey soomaalida Holland ku nool boqolkiiba toddobaatan waxaa lagu qiyaasi jiray inay ku noolaayeen waxaan la yidhaahdo eh, welfareka ama caydha labadii kun iyo laba iyo labaatankii isla cilmi baadhistaasoo kaloo la sameeyey waxa ay tusaysay inay imika boqolkiiba afartan ay y- dadka eh, caawimada u baahan ama caydha u baahan ay yihiin marka taasi aniga soomaali ahaan dee farxad weyn bay igu dhaliso waxay ka dhigan tahay waxa jira horu socod laakiin weli marka la barbar dhigo dadka laga tirada badan yahay eh, sida Mm.
suurida eh, eh, ciraaqida afghanistanka eh, qolada qudhaata ee inaga liidata haddii sidaa loo dhigi kara hadal ama Mhm.
dee caydha ugu badan qaata waa suurida un imika dadka suuriya ka yimid dadkaasina dee waa dad imika wadanka ku cusub oo 2015-kii 14-kii badankoogu Mm.
ay soo Waa galeen
kaasi wuxuu ahaa samater geedi oo ah cilmi baare degan dalka netherlands waxa uu u waramay wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
subax wanaagsan ayaan mar kale idinka- idin leenahay dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a wararkii iyo warbixinadii aan idaacaddan saakii caalamka ku sheegnay cidda ay seegeen waxay kala socon karaan barta aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com haatana dhinacii heesaha
dhulguuu cuskade roob dalsan ceeriinoogu weli degin cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo ururta iyo geedaha dhaqawada cusaybkii ciribka isa saari dhulguuu cuskade roob dalsan ceeriinoogu degin cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo ururta iyo geedaha naqawada cusaykii cirka isa saareen ubaxaynbacayni caleemaha kor uga mudhay balanbaalis calamale haddaba ugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya ubaxaynbacayni caleemaha kuruga muray balanbaalis calamale haddaba ugato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii tidcawl calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii tidcawl cosobka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabka isku keensigo bilicaana iyo nabaad insha allah cosubka ubadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabka isku keensigo bilicaana iyo nabaad insha allah
carradaad tilmaanto cawayskii gududa helay sakana cawagaleeso celiyey mayayo gurama culusiyo inni caalimadoobihii cidhibkaysu geysteen carragaad tilmaanto cawayskii gududa helay sakana cawagaleeso celiyey mayayo gurama culusiyo inni caalimadoobihii cidhibkaysu geysteen heega culayhi ama loorima tahay daruuraha iscunayo meexaano carashada caliyaga hilaaciyo onkod cabatay fiintii heega culayhi ama loorima tahay daruuraha iscunayo meexaano carashada caliyaha hilaaciyo onkod cabatay fiintii cabaar ruuxa daawaday fadka caaradiiso sida sida sida buray cad mooye inta kale caqligu sixin caynkay wangeyin cabaar ruuxa daawaday fadka caaradiiso sida sida sida buray cad mooye inta kale caqligu sixin caynkay wagiin cabiraada nolosha cindigayga sanqabo qurux waa isdhelisaan ku cugtaya insha allah
qadar daahir cigaal lahu naxariiste iyo cabdulqaadir jubba ayaa heestaasi ku luqeynayay waxay ugu dambeysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa v o e da oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan